halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaaggaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado afar iyo labaatanka bisha setembar sanadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta madaxweynayaasha maraykanka iyo turkiga oo maanta furaya hadaljeedinta madaxda iyo hogaamiyaasha caalamka ee shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay oo markaasi ka furmay dalkan magaalada new york waxaa kalood maqli doontaan ciidamada amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo kuwa milatariga dowladda soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen baydhabo kaga hortagay weeraro qaraxyo iyo miinooyin ah oo ay qorsheynayeen kooxda al-shabaab waxaan soo qabanay bambooyin nimanka cadowga ah oo nabaddiidka ah ay doonayeen inay shacabka ku dhibaateeyaan sidoo kale waxaan soo qabanay miino nooca guryaha lagu dhejiyo ah taasoo ay noo fududeeyeen shacabka magaalada baydhabo oo har iyo habeenba ciidanka si toosa ula shaqeeya nimanka khawaarijtana waxaan leenahay uma suurogelayso sida ay damacsan yihiin
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan markabka ciidamada masar oo maalinkii saddexaad saanad hub ah ku dejinaya magaalada muqdisho iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida saraakiisha lubnaan ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo israa'il shalay ku garaacday qeybo ka mid a dalka lubnaan ay ku dishay afar boqol iyo labaiyo sagaashan qof oo ay ku jiraan in ka badan sagaashan dumar iyo caruur ah khasaaraha naafeed ee ka dhashay duqeyntaasi ayaa lagu sheegay tii ugu ballaarnayd ee ka dhacda lubnaan tan iyo sanadkii tan iyo dagaalkii israa'il iyo xisbullah ee sanadkii laba kun iyo lixdii wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaa sheegtay in dadka ku dhaawacmay duqeynta isniintii ay gaareen ilaa iyo kun iyo lix boqol iyo shan iyo afartan ruux dhimashada ayayna ku sheegtay ku dhowaad shan boqol oo ruux oo ay ku jiraan shan iyo soddon caruur ah iyo siddeed iyo konton dumar ah milatariga israa'il ayaa digniin ku siiyey dadka rayidka ah ee deggan koonfurta iyo bariga labnaan in ay ka baxaan aaggaasi iyagoo sheegay in ay ballaarin doonaan duqeymaha ay ka bilaabeen lubnaan tobannaan kun ayaa markiiba ka qaxay aaggaasi una jihaystay dhanka caasimadda bayruud weerarka cirka ah ee israa'il ku qaaday labnaan isniintii ayaa imaanaya maalmo yar kadib markii ay kumanaan qof ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday qalab isgaarsiineed oo lala beegsaday xubno ka tirsan xisbullah weerarkaasi ayna xisbullah ku eedeysay israa'il waaxda difaaca ee maraykanka ayaa isniintii sheegtay in tiro aan badnayn oo ciidamo dheeraad ah ay u dirayso bariga dhexe xilli ay sii xoogeysanayso xiisadda colaadeed ee mandiqada ka taagan go-aankan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay duqeymo cirka ah ay israa'il ku garaacday lubnaan ay ku dhinteen ku dhowaad shan boqol oo ruux weerarkaasi ayaana waxaa ka horreeyey duqeymo ay axadda labada dhinac isweydaarsadeen major general bat riither oo ah xogayaha warfaafinta ee xarunta bandakonka ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ma uusan sheegin tirada ciidamada iyo waxay qaban doonaan maraykanka ayaa waxaa horey bariga dhexe uga joogay ciidan gaaraya ilaa iyo afartan kun oo askari dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a washington aan ku bilownay maanta oo talaado ah ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah magaalada new york uga bilowdaan khudbadaha hogaamiyaasha dunida ay ka jeedin doonaan shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay shirkan oo ah kii sagaal iyo toddobaatanaad ayaa waxaa ka qeybgalaya kana hadli doono lix iyo toddobaatan madaxweyne afar madaxweyne ku-xigeen laba amiir laba iyo afartan madax dowladeed sagaal ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo afar iyo konton wasiir madaxda maanta ka hadlaysa ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka jo biden madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan amiirka qatar sheekh tamiim bin xamiid al thani iyo madaxweynaha south africa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ayuu nuur xasan nuur oo washington jooga ka wareystay sahre cabdi axmed oo new york joogta u joogta markaasi soo tabinta shirka sanadkan
new york waxaa shirka uu furmayaa si rasmiya inkastoo maalmahan oo dhan buu soo socday madax fara badan ayaa ka hadli doonto shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee toddobaatan iyo sagaalaad waxaa looga hadli doonaa sanadkan inta badan inkastoo wadan walbaba hogaamiye kasta dalkiisa uu ka hadli doono horumarka uu sameeyey iyo caqabadaha haysta haddana si guud waxaa looga hadli doonaa xiisadaha dunida ka jira iyo siyaasadaha cakiran dagaalka bariga dhexe ayaa ugu horeeya oo laga cabsi qabo inuu noqdo dagaal heer gobol u gudba waxaa sidoo kale laga hadli doonaa dagaalka suudan waxaa laga hadli doonaa xiisada ukraine sidoo kaleeto madaxweyne biden waxaa xusid mudan in uu saaka asaga shirka furi doono oo uu ka hadli doono sidoo kaleetana uu hadaladiisa jeedin doono waayah khudbadda madaxweyne biden ayaa aada loo hadalhayaa dabcan waana khudbaddii ugu dambeysay oo uu ka jeediyo shirka golaha guud ee qaramada midoobey maxaa la filayaa maxaa laga filayaa inuu ka hadlo biden waa sidaas aad sheegtay nuur waa khudbadiis ugu dambeysay oo asagoo madaxweyne ah uu ka jeedinayo shirka golaha guud ee qaramada midoobey laba arrimood buu uga hadli doonaa sida ilaa iyo haatan la hadalhayo wuxuu uga hadli doonaa xiisada bariga dhexe oo cabsi fara badan wadamada reer galbeedka iyo dalal badan oo dunida ku hayso oo hogaamiyaal badan ay ka hadli doonaan xataa kuwa bariga dhexe ay ku jiraan sidoo kaleetana wuxuu ka hadli doonaa madaxweyne biden waxyaabihii u qabsoomay dowladiisa oo haatanba xilka uu kasii tegayo wuxuu ka hadli doonaa dabcan oo sida hadda la filayo arinta ukraine oo wadamada reer galbeedku aad iyaguna ay rabaan hogaamiyaashooda inay ka hadlaan marka waxaa kaloo ka hadli doonaa doorka dowladda maraykanka iyo sidii ay wada xaajoodiyo xiisadaha loogu soo dabaal lahaa gaar ahaan tan bariga dhexe waxaana la filayaa madaxweyne biden in uu kulan gaara la yeesho ra-iisul wasaaraha israael benjamin netanyahu oo uu kala hadli doono xaaladan bariga dhexe waay madaxda kale ee caalamka ee ka hadli doonta shirka maanta yaa ka mid ah
madaxda kale ka hadli doonto shirka way fara badan yihiin waxaana ka mida madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan waxaa ka mida boqor cabdalaha jordan waxaa ka mida sheekh tamiim bin xamid oo isagu ah boqorka qatar waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka south africa waxaa ka mida sidoo kaleeto madaxweynaha maldavis sidaas ayay marka madaxda caalamku isugu xigaysaa oo qeybba mar ay u hadli doontaa maalmaha soo socda waay zahra marka soomaaliya yaa u matalaya sanadkan shirka golaha guud ee qaramada midoobe maxaase laga yaabaa in soomaaliya ay shirka la tagto
nurow waxaa ku sugan halkan hoteelkan haatan aan joogo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo wafdi uu hogaaminayo oo golo wasiiro ay ku jiraan wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi iyo wasiirka cimilada iyo sidoo kaleeto ambasadorada soomaaliya ee magaalada washington d c iyo ambasadorka halkan ee qaramada midoobe u jooga soomaaliya marka dhammaan wafdiga dowladda soomaaliya halkan waxaa la filayaa in maalinta jimcaha ah oo toddobi labaatanka ah uu ku hadli doono afka dowladda ra-iisul wasaaraha durba waxaa laga hadalhayaa hoteelkan aan jooga caawo inuu kaga hadli doono halkan xiisada xataa gobolka soomaaliya iyo ethoobiya arrimaheeda waa lasoo qaadayay waxaana xusid mudan in shalayto gelinkii dambe oo isniin ahayd in wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee masar iyo eritrea inkastoo si rasmiya loo shaacin waxyaabaha ay ka hadleen haddana kulankoodaasi inuu dhacay ayaa lii xaqiijiyey kol dhoweed
taasi waxay ahayd sahra cabdi axmed oo ku sugan magaalada new york ama halkaasi u joogta soo tabinta shirka golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay markana baydhaba waxay u waramaysay aan iraahde nuur xasan nuur ciidanka amniga maamulka koonfur galbeed iyo milatariga soomaaliya oo ayaa howlgallo ay ka sameeyeen halkaasi kaga hortegay weeraro qaraxyo iyo miinooyin ah oo ay qorsheynayeen kooxda al-shabaab inay geystaan faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro kooxda al-shabaab ay damacsanaayeen inay ka fuliyaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed caasimada koonfur galbeed ee baraawe ayay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ku qabteen ninay ku eedeeyeen inuu damacsanaa qaraxyo inuu ka fuliyay magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ku qabtay qaraxyo kala duwan oo ay sheegeen ciidamada in la damacsanaa shacabka magaalada in lagu dhibaateeyo sida uu saxaafadda u sheegay maxamed cabdi ganey oo ka mid ah saraakiisha nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed wuxuu kaloo xusay ganey howlgalladan qaraxyada ay kusoo qabteen inay taageero wanaagsan ka heleen shacabka oo la shaqaynaya ciidamada waxaan soo qabanay bambooyin nimanka cadowga ah oo nabaddiidka ah ay doonayeen inay shacabka ku dhibaateeyaan taasoo oo noo suura gashay inay gacanta kusoo dhigaan ciidanka amniga gaar ahaan ciidanka nabad sugidda ka howlgala koonfur galbeed magaalada baydhabo sidoo kale waxaan soo qabanay miino nooca guryaha lagu dhejiyo ah taasoo ay noo fududeeyeen shacabka magaalada baydhabo oo har iyo habeenba ciidanka si toosa ula shaqeeya waxaan leenahay shacabka sidaa horeyba noola shaqeey jirteen haddana intaa iyo inka badan inay sidii ay u dadaashaan oo ciidanka had iyo jeer aada la xiriirtaan oo wixii aada ka shakisaan u gudbisaan nimanka khawaarijtana waxaan leenahay uma suurogelayso sida ay damacsan yihiin had iyo jeer waxay ku howlan yihiin inay shacabkan nolol maalmeedkooda la dhibaataysan oo daruufaha badan ay hayaan inay dhibaateeyaan oo qarxiyaan oo dhibaato badan ay u geystaan annaguna waxaan u taagannahay inaan ka hortagno aan ka badbaadino shacabka sidaa darteed ilaahay unbaa garab nagu siinaya haddana ilaahay unbaa ku mahadsanoo garab nagu siiyey inaan ku guulaysano qaraxyo badan oo kala duwan oo bambaanooyin iyo isugu jira miino haddana waxaan rajaynaynaa insha allah intaan iyo inka badan inaan soo qaban doono hadduu ilaahay yidhaaho dhinaca kale gobolka bakool ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo qorshaysan waxay ka fulinayeen deegaano hoos yimaada degmada xudur ee xarunta gobolka bakool deegaanada kaydar cadde iyo madhaayto oo ka tirsan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa dagaal culus uu ku dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaana dagaalkaasi labada dhinac uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington weli waxaad nagala socotaan markana muqdisho markabka milatariga ee ay leedahay dowladda masar ayaa maalinka saddexaad wuxuu hub ku dejinayaa magaalada muqdisho iyadoo taasi ay qeyb ka tahay heshiis ay gaareen dowladaha masar iyo soomaaliya labada dowladood hubkaasi si rasmi ah ugamaysan hadlin haddaba faahfaahinta hubka markabkaasi uu wado ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay cabdisalaan guuleed oo ka faalooda arrimaha amniga horeyna usoo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya magaalada xamar xalay hubkaani u xireed warbixin kale waxay sheegaysaa dekeda maanta inay u xiran tahay weli oo hubkii dejintiisii socoto dabaabaadka iyo maaragtay madaafiicda goobta ayaa arkayo baabuur ku xiran oo u socota dhinacan gaashaandhigga markabkaanne dabcan waa lasii shaadaalinaya inuu imaanayo marka dadku waxaa laysku hayaa waxaana ma hub soomaaliya loo keenaya mase waa hub ciidamada masar oo ka mid noqon doona ciidamada osom oo bedbeli doona ciidanka etoobiya oo soomaaliya ay rabteen inay booska ka baxaan hordhicii hubkooda ciidanka imaan doonay hubkoodii miya mase waa hub soomaaliya la siiyey ilaa hadda kalama cadda hadduu noqdo hub soomaaliya la siiyey dabcan soomaaliya hubay u baahan tahay soomaaliya ciday ku tiirsantay u baahan tahay sanadihii lasoo dhaafay oo dowladda laakiin cabdisalaan marka marka la fiiriyo taariikhda xakamaynta hubka in aanu gacanta dowladda ka bixin soomaaliya aaday ugu liidatay hore warbixino kala duwanaa usoo baxay waxaa jira hadda laftirkeeda dowladda dagaaladii ugu dambeeyey ee ay gashay in hub badan gacanta al-shabaab uu galay soo hubkani see loo xaqiijin karaa inuu gacanta dowladda uu ku nagaan karo awood ma u leedahay dowladda inay xaqiijiso in hubkan gacanteeda aanu ka bixin oo aanu qolo kale u gacan gelin
falastiin waa waa arrin muhiima meesha ku jirtay runtii waxayna ka mid ahayd sharuudaha cunaqabateynta hubka soomaaliya looga qaaday inay soomaaliya hubka xafido inay baysas hubka stoor hubka lagu kaydiyo shabaab gacanta aysan u gelin waa mas-uuliyad dowladda soomaaliya saaran laakiin taasu soomaaliya ka reebi mayso inay ishubayso soomaaliya waad og tahay gaadiidka dagaalka ay haysato iyo hubka ay haysato waxay isu dhigmaan al-shabaab marka soomaaliya hadday dowlad laga rabo inay noqoto tayale oo la dagaalami karta al-shabaab waxay u baahan tahay superior weapon ay u baahan tahay hubka awood badan midka ay al-shabaab haystaan xakamaynta hubkaasi waa wax dowladda soomaaliya laga rabo waa mas-uuliyad dowladda soomaaliya hoostaala sababna u noqon mayso hubkani ma ahan oo keliya inuu yahay hub dowladda gacanteeda soo galay hubkani masar uu ka yimid masar iyo etoobiyana waxay isku hayaan webiga niil sida aan la socono marka ma muuqanaysaa in brox war ama waxaa la yidhaahdo dagaal maaragtay ay quwado kale ku lug leeyihiin in soomaaliya hadda ay lugaha la geli karto oo etoobiyana ay soomaaliya qaybo ka mida hub soo gelinayso masarna ay dowladdu hubaynayso caqabad intee leegaa hubkaas ka imaan karta haddaad waad og tahay etoobiya waxay u arkaysa soomaaliya soddonkii sane sida burburkii dowladdii siyaad bara kabacdi baagi ardigeeda ama maamuladeeda maamul ka mid ah runtii jigjiga iyo soomaaliya farqi weyn uma aysa lahayn adisababa maamuladeeda hadda imaashaha marka ay imaanayso masar etoobiya waxay dareentay inay soomaaliya gacanteeda ka baxayso waxaad arkaysay wasiirka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda masar oo shir ku wada qabtay masar dhowaan waxaa laga hadlayay in ay arrimaha soomaaliya ku jireen meeshaas waxaa ka muuqata etoobiya inay geydka ay soomaaliya u ahayd yani furaha laga soo galo soomaaliya adduunka wax ka weydiiyo haddii abni noqta siyaasad noqoto inuu ka weecanayo masar aaday taasna etoobiya qataray dareemaysaa marka loolanka hubka soomaaliya ku imaanaya iyo siyaasadahan is haystaa waxaan is leeyahay soomaaliya haddaysan si saxa uga fikirin uga uga taxadirin uga maaragtay uga gaashaaman danaha waxa iyada loo danaynayo waxaa dul socon doona dano lagu lagu adeeganayo taasuna cawaaqib xumay yeela doonta haddaan soomaaliya si saxa uga fikirin soomaaliya waxay hore u gashay tobaneeyo heshiisyo iskaashi dhinaca milatariga ah masaray la gashay turkigay kula jirtaa dowlado kale kula jirtaa etoobiya lafteeday hore ula gashay heshiisyadani sidee loo dabagalaa goormay bilowdaan goormay dhacaan ma la ogyahay heshiisyadan oo aan cid xakamaynay hujira turkiga heshiiska laga soo galo hadda la yidhaha soomaaliya navy ay dhisaya baddii soomaaliya ilaalinayaan soomaaliya imkaaniyaad u dhisan oo yaa dabagelaya inay shaqadii qabanayaan yaa waa cidda baalansiga u samaynaysa waxaad arkaysa maanta shirkadaha yaryarka ahoo foofori iyo albayraaq oo dekeda soomaaliya iyo ariboor ka shaqeeya soomaaliya oo ka cabanaysa inaysan wax dabagala ku samaynin marka shirkado iyo dowlado aad u waaweyn intaas la eg markii ay waddankaada yimaadeen imkaaniyaadka aad kula xisaabtamayd uusan kuu diyaarsanayn faa'iidada aad ka helaysa iyo khasaarada kaaga imaan karto inaad baalansi garayso aad ay muhiim u tahay
kaasi wuxuu ahaa cabdisalaan guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga oo u waramayay falastiin axmed iimaan weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana maraykanka muslimiinta maraykanka ayaa wax muslimiinta maraykanka waa wax aada oga yar boqolkiiba labo tirada dadka ee dalkan maraykanka hase yeeshee sida wariyaha v o eda kana varaboog uu kusoo waramayo raadka ay markaasi ku leeyihiin doorashada aad buu u hooseey aad buu u kordhayaa sida la sheegay iyagoo oo arrintooda ugu weyne ay tahay walwalka ay ka qabaan dagaalka sii socda ee u dhexeeya israa'il iyo xamaas warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo koobaya maxamed cabdi sandhere
magaalada bridgeview oo derisla ah magaalada shikaago ee gobolka illinoy oo sidoo kale loo yaqaano falastiintii yarayd ayaa shaqaalaha goobtan shaaha laga cabo aan si kala go' lahayn ay shaaha ugu geynayaan falastiiniinta maraykanka oo maqaaxidan mar walba yimaada dayana cusmaan waa codbixiye reer illinoya waxay maclimad ka tahay iskuul islaamiya waxayna mar walba timaadaa mukhaayadan arrinta ugu weyn ee dayana cuhmaan ee doorashada sannadkani waa soo afjaridda dagaalka u dhexeeya israa'il iyo kooxda xamaas dagaalkan oo bilaabmay kadib weerarkii bishii oktoobar ayaa waxaa ku dhintay kun iyo laba boqol oo reer israa'iilah iyo koob iyo afartan kun oo reer falastiina iyadoo laba boqol iyo konton israa'iil u dhashayna ay xamaas qabsatay waatan dayana cusmaan oo ka hadlaysa aragtideeda doorashada sannadkan si codkayga loo helo waa inaan arkaa go'aan ah sidii gumaadkan hadda loo soo afjari lahaa ayay tidhi dad badan oo ku nool magaalada bridgeview ama falastiinta yar ayaa dayana cuhmaan welwelkaasi la qabaa degmada cook oo ay ka kooban yihiin labada magaalo ee shikaagiyo bridgeview waxaa ku nool bulshada ugu badan ee asal ahaan falastiin ka soo jeeda gobolka illinoy waxa uu hoy yahay ilaa iyo afar boqol shan iyo toddobaatan kun oo muslimiina tiradaasi oo ah saddex dhibic toddoba boqolkiiba dadka gobolka illinoy ku nool waatan thabita bonila oo cilmiga siyaasadda bulshada ka dhigta jaamacadda north western ee gobolkaas illinoy tiro yar ayay ka yihiin gobolka illinoy waxayna inta badan u codeeyaan dimuqraadiga uma eka in illinoy ay beddeli karaan natiijada doorashada laakiin gobolka michigan waxaa lagu qiyaasaa ilaa laba boqol oo kun oo codbixiye oo muslimiina doorashadii u dambaysay ee jamhuurigii dimuqraadiga waxaa u dhexeeyey boqol iyo konton kun oo cod marka haddii dhammaan muslimiinta labada boqol ee kun ay u codeeyaan dimuqraadiga taasi farqi weyn ayay ka samaynaysaa gobolka michigan leyla al caabid waxay asalahaan ka soo jeedaa falastiin waana iskudubarrida dhinaca siyaasadda ah waxay ku nooshahay gobolka michigan waxaana ay walaala yihiin rashiida taleeb oo ka tirsan aqalka wakiilada ee koongareeska maraykanka dadka michigan way garanayaan raadka ay leeyihiin bambooyinka lagu sameeyey lacagta maraykanka waxaan doonaynaa isbeddel waa inaan ka wareegnaa siyaasadda hadda jirta oo aan qaadannaa siyaasad badbaadinaysa nolosha dadka reer falastiin iyo dadka dhulkooda la haysto ayay tidhi keith ellison waa xereelaaliyaha gobolka minnesota waana mid ka mid a muslimiintii ugu horraysay ee xubin ka noqda koongareeska maraykanka bulshada muslimka ahi kuma noola michigan oo keliya laakiin qiyaastii gobol walba ayay ku nool yihiin waana dad firfircoon oo siyaasadda ka qayb qaata si ka badan sidii hore bulshada muslimka maraykanku waxay leeyihiin awood siyaasadeed oo ka weyn sidii xilliyadii hore wayna ismuujinayaan ayuu yidhi dayana cuhmaan oo ku nool magaalada bridgeview ee gobolka illinoy ayaa mar kale sheegtay inay jeclaan lahayd kala doorasho ka duwan kuwa hadda horyaala waxaan dareensanahay in badi dadka halkan ku nooli ayna doonaynin inay dimuqraadi iyo jamhuuri toona midkoodna u codeeyaan ayay tidhi ururka u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo ker ayaa sheegay in ilaa laba dhibic laba milyan oo muslimiinihe ay diiwaangashan yihiin inay ka codeeyaan doorashada sannadkan waa tiro hal milyan ka badan doorashadii xilliga dhexe ee laba sano ka hor dhacday
mahadsanid sandheere markana garowe shir-sanadeedka nabadda oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada garowe kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista ee b d r c ayaa gebagabadiisii laga soo saaray warmurtiyeed faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray waryaheena garowe nuux muuse birjaab shirkan oo ay ka qayb galeen dad gaaraya ilaa laba boqol oo ka kala yimid meelo kala duwan ayna ka mid ahaayeen qorayaal saxafiyiin qeybaha bulshada rayidka iyo xubno ka socda beesha caalamka ayaa looga dooday arrimaha nabadda iyadoo sanadkan xoogga la saaray kaalinta saxaafadda ay ka qaadan karto colaadda iyo nabadda dalka cabdisalaan salwe oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha shirsannadeedkan ayaa markii uu xalay soo dhammaaday u akhriyey saxaafadda warmurtiyaadka shirka ka soo baxay arrimihii xoogga lagu saarayey shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo habdhaqanka wanaagsan ama anshaxa warbaahinta warbaahin xilkas ah iyo sare u qaadista iskuduubnida bulshada iyada oo loo adeegsanayo qaybaha kala duwan ee warbaahinta shirweynuhu waxaa kaloo uu iftiimiyey sida xooggan ee baraha bulshada iyo teknolojiyadu u xoojin karaan nabadda iyo ka hortagga hadallada nacaybka ah iyo wararka khaldan wuxuu kaloo ku sifaysnaa isdhexgalka dhaqanka shirweynuhu waxaa lagu soo bandhigay sugaan iyo gabayo iyo bandhig faneed iyo tartan sugaaneed kuwaasoo muujinaya awoodda dhaqanku u leeyahay xoojinta nabadda iyo isfahanka wuxuu kaloo ku sifaysnaa cimilada nabadda iyo amniga shirweynuhu shirweynuhu waxa uu garowsaday xiriirka u dhexeeya arrimaha degaanka cimilada nabadda iyo amniga isaga oo xoogga saaray dowrka warbaahintu ku leedahay wacyigelinta iyo horumarinta xalalka waara shirweynaha waxaa lagu soo bandhigay warbixinno iyo doodo kala duwan oo ay ka mid yihiin hadaljeedinno ay sameeyeen xubno ka shaqeeya nabadda iyo warbaahinta soomaaliya bandhig warbixinno ku saabsan dowrka warbaahinta dhanka nabadda iyo colaadaha anshaxa warbaahinta khilaafka bulshada dhexdeeda isdhexgalka bulshada iyo saamaynta baraha bulshada iyo teknolojiyadda casriga ah doodo ay ka qayb galeen khubaro ka khubaro iyo howlwadeenno iyaga oo dadka la wadaagay aragtidooda iyo waayoaragnimadooda dhinacyada kala duwan ee warbaahinta iyo nabaddhiska natiijooyin iyo talabixin ayaa ka soo baxay shirweynaha shirweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay ahamiyadda ay leedahay in la maalgeliyo barnaamijyada sare lagu soo qaaday awoodda waxqabad ee warbaahinta xoojinta anshaxa warbaahinta iyo u qareemista in dalku heli karo shuruucda saldhigga u ah xogta ama macluumaadka kobcinta warbaahin madax bannaan ka qaybgalayaashu waxay ku baaqeen in la abuuro jawi ku habboon warbaahinta madaxa bannaan si ay uga shaqayso si xor ah oo xilkasnimo leh taas oo gacan ka geysan karta markeeda in dadku noqdo xog ogaal islamarkaana leh ka qaybgal kobcinta wadajirka ummadda shirweynuhu wuxuu sii iftiimiyey wuxuu iftiimiyey awoodda ay saxaafaddu u leedahay isu soo dhoweynta beelaha xoojinta wadatashiga iyo kobcinta wadajirka bulshooyinka in teknolojiyadda looga faa'idaysto nabadda shirweynuhu waxa uu garowsaday baahida loo qabo in baraha bulshada iyo teknolojiyadda looga faa'idaysto nabad dhiska iyada oo wax laga qabanayo caqabadaha ay ka mid yihiin hadallada naciibka ah iyo wararka been abuurka ah ka qaybgalayaashu waxa ay carabka ku adkeeyeen ahamiyadda ay warbaahintu u leedahay sare uqaadista wacyiga dhanka deegaanka iyo khataraha amni ee la xidhiira cimilada iyo fulinta xalalka waara shirka intii uu socday waxaa jiray dood cilmiyeedyo lagu eegayay dhinacyo kala duwan oo loo arkay in xal laga gaaro ayna dadka su-aalo kala duwan ku weydiinayeen hogaamiyaasha dooda nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji yartii reer hodan aynka heli jiray ayuu yidhi iskalaaji eestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo